لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشرkii toban iyo saddexaad kitaabka sulam التwفiq ilى maxabaة الlahi calى التaxqiiq yaجib اlxaju fasl hada faasil wey waxaa laga hadlayaa xajkii salaadii iyo zakadii iyo soonkii waa laga soo hadlay yajib اlxaju xaj baa waajibay wاlcumratu cumrana waa waajibaysaa fi lcumri qofka cumrigiisa maratan hal mar hal kol bay ku waajibeen cala lmuslimi qofka muslimkaa dushiisa alxuri xorta ah almukalafi lama shaqeeyo baaliqa caaqilkaayah almustadiici awooda bimaa awooda shay shaygaasoo yuusiluhu gaarsiinaya meeshii xaramkii iyo acmaashii iyo magaranaysaa gaarsiinayo wayaruduhu shaygaasoo soona celinaya qofkii ilaa wadanihi wadankiisina u soo celinaya waa inuu hayso wax gaarsiinaya xajkii kana soo celinaya wadankiisana keenaya gaadiid ama ha noqoto nafaqadii ha noqoto zaad iyo raaxila sahaydii iyo daabadii wey xajku marka waa qasdu beyt illaahi alxaraam sharciga waxaa lagu yihahdaa beytullaahi alxaraamka oo loola qasdo liadaa'i nusuk camal gudashadii cumradana waxaa la yidhaahdaa ziyaaratu beyt illaahi alxaraam guriga ilaahay xurmada leh oo la booqdo linusuki camal baa loo aaday xajka iyo cumrada waxaa la faral yeelay sanadkii lixaad oo hijirada qiil baa wuxuu odhanayaa sanadkii sagaalaad xajka xugunkiisu waa fardu cayn bilijmaaci ijmaac waaye waa lagama maarmaan qofkii lagu yeesho cumrada xugunkeeduna waa fardu cayn madhabka imaamu shaaficiyu laakiin waa fardu cayn iyana waa laga maarmaan waayo qofka cumrigiisa hal mar bay waajibayaan marmar waxaa dhacda ka badan in xajku waajibo haddou nadar xaj uu nadiro ama xaj qadaa lagu yeesho dhankaas waa kaga imaan kadha marka qof muslimoo xor ahoo mukalafoo mustadiic ah kaas baa dushiisa lagu leeyahy gaal asli ah de maxaa lagu leeyahy waayo maba islaamin xilligow gaalka ah hadduu xoolo badan haysay istidaaco laga fiirin maayo ilaa markaa muslim muusan ahayn addoon iyo sabi yar iyo mid waalan iyo mid majnuuna iyo mid khayru mustadiic aan waxba awoodinayo laguma leh istidaacadu iyadaa shuruud sii yeelanaysa waxaa ka mid a qofku inuu sahay haysto weelkeedi haysto waa inuu haysto nafaqadii sii socod iyo soo socod int iyo intuu meesha ku nagaanayo sii socod iyo soo socod iyo intuu meesha ku nagaanayo dadkau biili jirana biilkooda waa inuu hayo waxaasoo dhanna waa inay dheeraad ka yihiin duyuun haddii lagu leeyahay waaye duyuuntaa noocay doonto ha noqoto istidaacada waxaa ka mid a waddada xajka loo marayo inay waddo aamina tahay ama cumrada loo marayo waxaa ka mid a zaad iyo biyo in laga helayo meelihii looga caado yeeshay in laga helo biyaha lacagtii lagu gedi jiray amanu miliga ahana waa in lagaaga gadayo wakhtigaa iyo makaankaas waxaa ka mid a qofkaani waa inuu ku dul sugnaan karo markuubka shayga uu raacay aan dhibaatana soo gaarayn wa ilaa hadduusan gaadiidba raaci karin iyadoo xajkii ku waajibay istidaaca laga waayado qof buu dirsanayaa ee isagii markaa ma geli karo qofkaani waa inuu socon karo oo socodkii suuroobi karo wakhti waa inuu haysto uu ku gaari karo mashaacirta iyo meelihii camalku ka socday daabadu laa'iqa waa inuu helo culimada sida qaarkood dhaheen ka soco marka faadilan xaalukaasi faadilka yahay can daynihi deyntiisii iyo wa maskanihi gurigiisana waa inuu faadil ka yahay wa kiswatihi aradbixiisa waa inuu faadil ka yahay guriga iyo aradbixi allaa'iqayni laa'iqa iyo munaasibka u ahaa bihi isaga waa inay laa'iq u yihiinoo waa inay munaasib isaga u yihiin munaasab waa inay u yihiin allaa'iqayni bih isaga laa'iq u ah waaye waa inay laa'iq u yihiin laa'iq waxa weeyaan qofkaanoo kale la dhahayn burguligu degan yahay iyo dharka u qaba iyo waxu laa'iq ah waa inay waxaana dheeraad ka yihiin waaye saasaa lagama maarmaan ah ayb waxaa meeshaa marka ku jira intaa markii la sheegay wa maunatu wa ma-uunati man qof ma-uunadii iyo kharashkiina waa inay dheeraad ka yihiin mankaasoo calayhi kan dushiisa nafaqatuhu nafaqadiisu ay ahaatay muddata dahaabihi wa iyaabihi muddada tegidiisa iyo muddada soo socodkiisa dadkaa noloshoodiina waa inuu hayo xoolo badan maaha waxaan oo dhan waay ayib qofka xajkii inuu macnaha istidaaco hela maxayba noqotay waa inuu hayo dhaqaalahu meesha ku aadi lahaa kaga soo noqon lahaa sii socdiga soo socdi intuu meesha joogo intaa qiimee dayn waa inay dhaqaalaha dheeraad ka yahay guriguu degan yahayna waa inuu dheeraad ka yahay dhar u laa'iqana waa inuu dheeraad ka yahay dadka biilkooda laga rabay muddadan bishaan uu maqan yahay yaantaan uu maqan yahayna dheeraad waa inay ka tahy dayn laguma leh guri waa degan yahay dhar fiican wuu haystaa laa'iq isaga u ah dadka intuu maqan yahay biilkooda wixii ahaan lahaana wuu heli karaa intaa hadduu haysto wixii uu ku tegi lahaa kaga soo noqon lahaa waa inuu heli kara markaa waa intaas waa intee kunde waay muddata dahaabihi wa iyaabihi waxaa laga yaabaa dhowr neef oo geela geel badan inuu leeyahay boqol oo uusan weli xajino hadduu hadda dhowr neef afar shan qiimale gado waxaasoo dhan inay intaas ku filan tahay haa ayib xaaskiisii iyo qofkii maaragtay biilkiisa ku waajibay waxaas waa inuu biilkoodii hayaa muddada uma ka aaday ilaa muddada uu soo noqonayo wa arkaanu lxaji xajka arkaantiisu alixraamu xirasho wey xirashu waa in la xirto xajka ixraam arkaantu waa waxa haddii qofku ka tago aan xajkiisa waxba ka jirin xataa dhiig laguma buuxin karo neef la qalay ixraam waa niyat اdukhuuli fi اlxaji aw اlcumra xaj iyo cumro kow markaas u socdo inuu niyeysto inuu kaa gudagelayo weliba inuu ku dhawaaqaa fiicano nawaytu lxaja aw ilcumrata kii uu niyeysan lahaa aan ku dhawaaqo axramtu lilaahi bih axramtu bihi lilaah ilaahay baan darti u xirtay oo u xarmada waxaa arkaanta ka mid a walwuquufu bicarafata istaaga carafe la istaago goormee la istaagaa maalinta sagaalaad gelinkeeda dambe baa waqtigu bilaabanaya duhurkii ilaa waagu intuusan beryin maalinta ciidda intaan waagu beryin maalinta sagaalaan gelinka dambe iyo hameenkaas ciidda bay joogtaa intaan waagu beryin intee ku filan qofku inuu joogo wax yar hadduu joogo waa ku filanta xataa hadduu iska maraya ama hurdo waana inuu yahay qofku qof ehel cibaado u ah ee qof waalan haddii meesha la geeyo ama miir daboolan dee cibaado eheluma ah waxaa fiican qofku inuu ku dadaalo meeshii nebigu istaagay inuu istaago calayhi salaatu wasalaam dhagaxyada waaweyn ee balbalaaran ee meeshaa goglan buurtan jabaluraxmo la yidhaahdo ustuwaanada waxaa mooday saa uga dultaagan tahay salkeeda dhagaxyada bilkaxan halkaasaa nebigu istaagaya la yidhi calayhi salatu wasalaam dumarkuna dhinacay istaagaya waa iska fariisanaya istaaga carafaa la taagan yahay maanta o dhan saa u taagno keliya maha ujeedku hadduu doono qofku waa fadhiisan karaa wa dawaafu dawaafkii baa ka mid a arkaanta bilbeyti la dawaafo guriga ilaahayo kacbada ah waa in la dawaafo oo dawaafkan arkaanta ku jira waa kee dawaafyo badan baa jiree waa dawaafu lifaada waa kan tobanka lala yimaado hameenka ciiddaa markuu kala barkatan kala maraya waqtigu soo gelaya waqtigiisuna kaa biximayo weligeed inta aadan weli la imaan sidii baa lagugu leeyay arkaanta isagaa u fiican cinda rimliy ibnu xajarna wuxuu yidhi maya carafo isaageeda ugu fadli badan dawaafulquduum baa jira dawaafuurugni baa jira waa midkan hadda dawaafulifaada iyo dawaafuurugni waa isku mid dawaafu taxallul qofki baa carafa dhaafta dee dawaafa ku xalaaloob iyo sacyi timahana ha xirto xajkii dhaafi dawaaful wadaac baa jira mid kale marka la soo tegayo qofkii masaafatulqasri meel jidha u socda waa inuu dawaafkaa la yimaado dawaafu tadawuc baa jira mid iska sunnaa markaa kacbada timaadiba toddoba jeer inaad wareegtid waaye waxa weeye sabab iyo waqti isaw midna male waalsacyu baa arkaantii ka mida in la rooro oo la sacyo ama la socdo bayna asafaa waalmarwati safa iyo marwa dhexdooda sacyi in lala yimaado safa ka bilow qur-aankuba safoo ka bilaab tirsi kasoo isdheerna safaa laga tegi marwana waa baagga soo noqodka rujuuca waa tirada isla eg markaa safe ka tagtid marwo tagtid waa kow soo noqodka marwo a ka soo noqoto safe usoo socotid waa labo goormaa la sa- sacyiga lala yimaadaa safe iyo marwa dawaafka ka bacdi ama dawaafu rugna ha noqdo ama dawaafulquduum dawaafkii sunnaha markaa timid een, haddaa dabadiisa sacyidna kuugu filan dawaafkaana waqtigiisu ma baxo weligii waa ku sugayaa ilaah kala imaanis marka dad baa xoogaa ku wareera tirada hadda safa markay halkan tahay suwaanadan ka soo qaad markaa ka tegtid oo aada u socotay halkan oo marwo ah sii socodkaa waa kow soo noqodkuna waa labo safaani mid noqodka saddexaad safaan ka bilaaba misna tirada isdheer safay ka bilaaban kow safaan ka bilaaba tirada isla egna waa marwa kow baan safa ka bilaabay marwaan tegi waa soo noqday maxay tahay waa labo kow safaan ka bilaabay marwaan tegi soo noqod marwaan ka soo bilaabay safaan u socdaa waa labo kowda waa tiro isdheer labana waa tiro isla eg saddex safaan ka bilaabay marwaan u socda waa tiro isdheer afar waa tiro isla eg marwaan ka soo socda calaa kulli xaal dhammeeba shan safaan ka bilaaba Ee, mise mar kale shanaad marwaan tegi waa tiro is- isdheer waa shan marwaan ka soo bilaabay safaan u socdaa waa lix waa tiro islaag toddoba safaan ka bilaabay marwaan ku dhameeyey soo noqon maayo tiro kasoo isdheer safaan ka bilaaba oo marwaan u socdaa tiro kasoo isla-egna marwaan ka soo socdaa safaan u soo socdaa ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illaah sidaa weeyaan waaya waalxalqu baa ka mid ah tima xiirash aw itaqsiiru tima gaabin waa waaj waa waa rugni waa rugni ugu yaraan saddex timaa waa inaa sulisid madaxa timiis ama qeyb ka mid a ama xiir ama manqasee ama sidaa doontidhe goormaa la xiiran karaa ama la jaran karaa hameenka ciidda kala barka marka la gaaro baa waqtigu soo gelaya baarinta ciidda ugu fiican waqtigu ma baxay iyana saddex waqtigood ku dhaafi mayaan oo waa saddexdee waa dawaafka waa sacyiga waa xalqigan haddaa maanta biri iyo saa dambe aadan la imaan maalmahan oo dhan weligeed waa lagugu leeyahay ilaa aad la imaanis waqtigu ku dhaafi maya laakiin carafa waqtigu waa ku dhaafaya ilaa maalinteeda waa xilligaa go-an haddii maalinta ku dhaafto yaa maalinta kuu soo celinaya sanad dambe sugooy wahiya arkaantan hadda lasoo sheegay ila alwuquufa istaaga carafa mooyaane arkaanulcumratu cumrada arkaanteedi wey inta hadda lasoo sheegay kulligood waa arkaanta cumrada cumrada arkaan dambe ha u raadin ilaa waxaa ka jadha wuquuf bicarafa carafa ka jir maxaa soo haray in la xirto alixraam wadawaaf wasacyu walxalqu xalqi aw taksiir waa midun ama timaha waa la xirin ama waa la gaabin weeye laba ma kale aha midun baa samayn war caddaaday soo maaha wali haadihi alarkaani arkaantan iyada ah furuudun faralyaal baa u ahaaday iyo wa shuruudun shuruud oo laabudda lagama maarmaan tahay min muraacaatihaa ilaalinteeda shuruud iyo furuud in la ilaaliya lagama maarmaan ay tahay bay leedahay meeshaan xajkan baabulxaj marka la joogo faralka iyo ruknigu waa kala labo meelaha kale se inta badan waa isku mid waaya haddii arkaantan mid ka mida la waayo waxba kama jiraan weeye hawshiisu xajka acmaasha lala yimaado o dhan waa saddex nooc arkaan kow waajibaad labo sunan sunnayaal saddex arkaantu waa waxa haddii qofku uusan la imaan aan xajkiisu asaxayn waa khasab inuu la yimaado weliba markaa la imaanaysa adoo u dhammaystiray faralyaalkeedii iyo shuruuddii ay lahayd dhiigna laguma kabo haddii aadan la imaan qofkuna xalaaloobi mayo muxrimka ka bixi mayo ilaa uu kala imaanayo waa waa xiraamayih nooca labaad waajibaad baa la dhahaayo xajkii waa asaxayaa adoon waajibkan la imaan laakiin dhiig baa lagu kabayaa haddii qofku cududaar la-aan uga tegeyna waa dembaabaya waajibka maxaa uga tagta cududaar la-aan uu dembaabay waa aaim midna sunan baa la yidhaahdaayo iyada waxba ku tacalluqi mayaan hadduu ka tago xajku waa u asaxay ajarkii unbaa ka yaraaday waay laabudda min muraacaati waa xaruma waxaa xaaraana calaa man qof dushiis axrama xarmaday waxaa dushiisa xaaraan ka ah diibun caraf iyo wadahnu ra'sin madax subkidiis walixyatin gar subkidkee in la subko in macnaha la la subko iyo waisaalatu gufrin ciddi suulinteed waxaasoo dhan baa xaaraama wuxuu goon ma isticmaali karo intuu muxrimka yahay madaxa dufan ma marin karo garkana dufan ma marin karo cidiyaha ma jari karo sii raac wa shacarin timasuulintoodna waa ka xaaraan wa jimaacun jimaacna waa ka xaaraan wa muqadimaatu jimaaca waxyaalihiisa ka horreeyana waa ka xaaraan wa caqdu nikaaxi nikaax xiridiisna waa ka xaaraan wasdiyaadu saydin ugaar ugaarsigeedna waa ka xaaraan ugaarkaasoo ma'kuulin la cuno kaasoo barriyin barriga loo nisbeeyey kan baadiyaha ah kan dhulka ah aan kan badda ahayn ee baxri maaha wax yaraa kugu noqd waxud goon iska ilaali buu ku leeyahay waaye ama maro ama jirkaada meelna ma marin kadhid subkasho iska ilaali madaxa iyo garka jirka kale haddii la mariyo xaaraan maaha laakiin waa laga fican yahay waayahay ciddi caafimaad qabta lama goyn karo haddii laakiin ciddi ku xanuunayso oo go'day oo dhib ku dhibaysa ay tahay iska goyn kardha timaha lama suulin karo na adiguna cid uma jari kardhid adigana lagaama goyn karo lama tifi karo lama gubi karo lama manqasayn karo lama xiiri karo waaya daawada timaha jadha lama marsan karo walaa taxliquu ru'uusakum baa ilaah yidhi waryaaya madaxiina xirinina idinku hawshaa ku jira waaye madaxa timihiisa waxaa la mid ah timaha jirka kale iyo cidiyaha ilaa qofku waa qof raaxaysanaya markaas qofkaana maxaa la rabaa muxrimka inuu yahay ashcaf akbar qof basaasaysan oo booraysan qof iska dhaldhalaalaya maha meesha qof cibaado ku jiro oo aaragtay dadku xajka markay yimaadaan iyagoo soo daalada soo naxiifo soo caatoobo soo imaanaya ama ay ka soo baxayaan xajka wuxuu yidhi jimaac lama ogola hadduu jimaac la yimaado xajkii cumradiiba waa u dhammaatay waa isagoo ku cilmi leh u kasay doortay qabla taxalluli lawalna ay tahay xalaalowgii hore ka hor cumre hadday tahana waa inta camalka laga bixin waaya muqadamaadka dhunkasho iyo wax la mid aya lama ogolo nikaax isna ma wax ma guursan karo isna wax ma nikaaxin karo wakiilkiisuna waa la mid nikaax ma xiri karaan cidna uma xiri karaan hadday isku dayaanna waxba kama jiraan wey ma xirmin wax xirmay ma jiraan muxrimka waxba uma xirmin waxna ma xiri karo ugaar ma'kuuloo kan la cunaah oo berri ah ugaarsigiisaa xaaraanka ah waa inuu berri yahay kan baddaa baxay ma'kuul waa inuu yahay midaan la cunin baa baxay waxshi waa inuu yahay waa midka dadka ka carara waay wa calaa rajulin nin waxaa ka xaaraan arrimahaas dadkao dhan bay udhe ka dhexeeyaan rag iyo dumar laakiin ragga waxaa gaar u ah wa calaa rajulin oo xaaraan ka ah satru ra'sin madaxa suriddiis wa lubsu muxiidin shay soo gadan xirashadiis shay soo gadan koofiyad cimaamad qamiis funaanad surweel buumo macawis kaba buuda wax allaal wixii soo gadan looma ogolo oo dahaaran oo soo godan arrimahaaso dhan waa loo diiday waayahay lilmuxaadi marka xataa xubin ka mida waxaan waxa weeye laguma xiri karo waagi dhoweyto xanuunada karoonaha iyo soo baxeen dee bahalkan afka la gashado iyo sanka iyo intaan bahalkaas kam ka- ah, kamaam baa la yidhaha akmaam ama kamaam ama mas baa la dhahaa mas waxa weeye xataa qofku afka kuma- waa inuusan ku xiran xubin ka mida jirkiiba dabool wacalayhaa satru wajhihaa haweenaydana si gaara waxaa uga xaaraana wejigeeda inay asturdho iyadu madax waa asturanaysaa mare soo godan waa xiranaysaa dharkeeda iyo diracyadeeda wixii oo dhan bay qabtaa laakiin wejiga waa inaysan asturin waaye waqufaazin baa dusheeda xaaraan ka ah khuf gacmeed bahalahan faraha la gashado maar sida galoofiska oo kale a dumarku bahala aan galoofiska ahayn laakiin maro ee, gacanihii shantii farood gelayaan lama ogola may xihan kadho iyadoo xaramka muxrimada waaye qabowga iyo waxaasaa la iskaga ilaaliya ayib faman facala qofkii sameeya shay-an shay oo min haadihi اlmuxaramaati waxyaalaha la xarimay ka mida facalayhi dushiisa waxaa ah aliثmu dembi iyo wاlkafaaratu iyo kafaaro ithmi baa dushiisa ah dembi buu galay kafaarana waa lagu leeyay waaye halkan marka waxyaalaha muxaramaadka marka laga fiirsho dhanka ismiga iyo fidyada afar nooc bay noqonayaan kamaa dakaraha alkurdiyu wax la ogolaaday baahi baa keentay markaas laa xurmata fiihi walaa fidya waa loo baahday fidyana lagaama raba xaaraannimana ma jidho mara go-iu hoos ka guntan lahaab waayo surwaal keliyu haysa ama yoo isqaawanaya ama surwaalkiiba gashado waxba looma hayso kabou waayey qof buu qaadanayaa qolana dembi baa qofka raacaya laakiin fidye laguma leh waay qof ugaar dilayo ugu kaalmeeyey ugaar isaga loo soo ugaariyeyba isagoo muxrima cuna waa dembaabi qolana fidyaa lagu leeyahay laakiin dembi laguma leh ninkii baa wuxuu u baahday wuxuu xirto ama haweenaydii baa waxay u baahatay wejiga inay astudho ama time in la jaraa loo baahday ama cidiya la jaro xanuun iyo waxbaa jira fidyaha baxsheen laakiin dembi laguma leh qolana fidyana waa laga rabaa dembina waa galeen caraf iyo barafuun iyo cadar buu isticmaalay subagiiba madaxa marshay ee maryihii godnaabu xidhay timihii buu suuliyey ciddihii buu jaray arrimaha qofkii sameeyo saddex timood buu gooy ama saddex idiyood buu gooy ama wixii ka badan caraf buu isticmaala subag buu isticmaala meni buu iska keena isagoo caamidan caaliman mukhtaaran ah dhiig baa lagu yeelanaya saddex arrimood buu kala dooranaya neef ariya inuu gowraco masaakiinta u qaybiyo maka hilibkaas saddex maalmoodoo xiriir ah ama saddex maalmood aan xiriir ahayn inuu soomo meeshuu doono ha ku soomo inuu reer makaad masaakiintooda lix ka mida quudiyo miskiinkasana nisfu saac saac barkiis ayuu siinahayaa Mm. wayaziidu ljimaacu jimaaci wuxuu dheeraad la yahay waay ziyaado la yahay bilifsaadi fasahaadin jimaacu wuxuu gaar leeyahay xajkii uma jiro qofka ilaa qofkii aan taxallul awal gaarin buu jimaac buu leeyimi ama cumradii camalkeeda iyadoo aan dhammayn buu leeyimi waana caalim waana mukhtaar waana u kas wa wujuubi lqadaa'ina waa la ziyaado qalle waajiba waa ha soo qalleeyo wa itmaami lfaasidi kan ka jabayna ha ha taam yeelo cibaadada kale hadday kaa budho ha kaa jabto lama sii wado salaadda iyo soonka iyo laakiin hadda qofkan xajkii iyo cumradii waa ka fasahaadeen waana inuu taam yeelo wa atimu alxaja walcumrata lilaah waa inuu taam yeelo kan ka xumaaday waa taa meeli dembina waa dushiis waaye camalkan waa kan fasahaad qallana waa laga rabaa kan fasahaadayna ha taam yeelo intaasaa dushiisa ah xataa mid sunna hadduu ka xumaado waa inuu taam yeelo ayib xajka marka ha taam yeelo deg deg hadhow sanadka dambe ha u soo qalleeyo kafaaradii weyneed ha bixiyo dembi baa dushiisa waana la edbinaya waa la tacsiiraya tacsiirtuna waa maxay neef geela ayuu bixinaya hadduu kari waayana neef loo hadduu kari waayana toddoba ariya hadduu kari waayana neefkii geelahaa baa la qiimeynaya qiimaheedu cunaabuu bixinaya hadduu kari waayana intii koombo ahayd oo maalmood buu soomaya wayajibu waxaa waajiba an yuxrima qofku inuu ka soo xarmado min almiiqaat arkaan maaha waa waajibaad waajibaad waa kuwii haddii qofku ka tago uu buuxin karay wuxuu ka soo xarmanayaa miiqaad bar bartilmaameed noqdada iyo boosishinka loo calaamashay qolaba dhan bay kaga yimaadaan xaramka qolo kasta meesha loo calaamashay waa inaysan dhaafin ka xirtaan intaysan dhaafin waa inay xirtaan miiqaadkaa laga soo xiranaya miiqaadku waxna waa miiqaad zamaaniya midna waa makaani zamankii waqtigii la xirayn lahaa xajka hala gaaro makaankiina waa in laga xirto ilaa miiqaadka zamaaniga ah xajka markay tahay waa bilaha xajka alxaju ashhurun macluumaad waa shawaal bishaan bisha ka dambaysa dulqacda iyo tobanka dilxija toddobaatankaas cumradana waktigii la doonaa la xihan karaa laba waqti un baan la xihan karin qofkii intuu xalaaloobay xaj ka xalaaloobay ilaa uu maalmaha mina u dhammaanayso ka baxayo ee hore camalkii xajku weli ku jiraa haddii cumro ma xihan karo midda labaadna qofkii xaj buu xihan yahay de isagoo xaj xihan cumro ma xihan karo cumro yuusan soo dhexgelin miiqaadka makaaniga ah qolaba meeshii loogu talagalay wey waaye reer madiina dulxulayfa ka xihanaya reer shaam juxfa reer najdi qarnulmanaasil reer yamaneed innagaa ku jirna yalam lam meelahaasaa ka mid a marka reer makaad iyaga miiqaadkoodu waa khilaafsan yahay miiqaadkoodu maka lafteeda ka xihanaya cumrada waxaa laga soo xihan karaa jicraana meel la dhaho ama tanciim ama xudaybiya qofkii meeqaadkii laga xihan lahaa iyo maka u dhexeeya meeshaa u dhexayso uu degan yahay buu ka xihanayaa reer madiina magaalatu judda buu yidhi waa jidda magaaladan jidda jiddaha ka xirteen buu leeyahay hadday rabaan dadka meelaha fogfog ka yimid miiqaadkooday fiirsanaya innaga iyo xabashida waddanka ethoobiya muslimiintiisa iyo elitaria iyo yaman iyo jabuuti iyo waxaasoo dhan waa yeelamlam meesha labaad waa qarnulmanaasi meesha saddexaad waa daatu cirqi meesha afraad waa juxfa meesha shanaad waa dulxulayfa waana midka ugu fog wa fi lxaji xajka waxaa ahaaday gaar leeyahay mabiitu muselifata muselifo in lagu hoydo habeenka tobnaad wa mina minana in lagu hoydo wa ramyu jamrati alcaqabati jamrat lcaqabana in la ganto dhagax baa lala dhacaya yowma nahri maalinta tobnaad hal dhagax baa toddoba dhagax baa lagu tuuraya wa ramyuljamaraati buurihii in la tuurto athalaati saddexdaaha intaasuu dheeraad leeyahay ayaamu tashriiq waa maalmaha kow iyo toban labaiyo toban saddex iyo toban waa in mina uu joogo xaajigu ugu yaraan ilaa labaiyo tobanka waaya habeenka mucdamkiisa waa inuu halkaa joogo laakiin musdelife gelinka dambe wax yaroo ka mid a xataa hadduu joogo intaasaa ugu filan habeenka saddex iyo tobnaad hadduu rabo inuusan ku hoyan galabta labayo tobnaad intaan gabalku ugu dhicin ha ka baxo so- soodintan iyo xuduudka ee mina xuduudaar hadduusan lahayn wuxuu yidhi rabyuljamaraat athalaati waa inuu garto goolmuu gananayaa ayaamo tashriiq maalmaha hilbawaradka saddex buurood baa la tuuranayaa buurtii maalinta tobnaad la tuurtay keligeed toddoba dhagax lagu tuurtay iyo laba buurood oo kusoo darsamaya baa midiiba toddoba dhagax lagu tuuranaya zawaalka mar haddii la gaaro ilaa qoraxdu ka dhacdo ilaa habeenka o dhan waa tuuran karaa toddoba dhagax wey wadawaafulwadaaci baa ka mida dawaafkaana waxaa la yidhahdaa dawaafulwadaac sagootinka sagootinta dawaafkeeda qofka doonaya maka inuu ka baxo oo safraya masaafata alqasrina aadaya ama waddankiisi u noqonaya waddan dhowba ha ka yimaadee hadduu xaaji yahay iyo haddousan ahayn hadduu aafaaqi yahay oo waddan fo ka yimid iyo hadduu reer makaad yahay oo dan u safrayo dawaaf wadaac baa laga rabaa gabadha xaydada lagama rabo haddii dhiiggaas ku dhaco iska iska safri kadhaa diyaaradeeda iska raaci kadhaa iyo gaarigeeda haddaysan maarata mar daahir ahayn gabadha umushaana waa la mid wayaxrumu waxaa xaaraama saydulxaramayni labada xaram ugaartoodu waa xaaraan wa nabaatuhumaa dhirtooduna waa xaaraan in la jaro calaa muxrimin qof muxrima iyo wa xalaalin qof xalaalaba midna looma ogola dadka degan iyo dadka yimid midna looma ogola geedahana ma taaban karaan ugaartana ma taaban karaan waaye ugaartana ma taaban karaan adiga ugaarti waxaaba kuu dheer midda xaramkaba intaan la gaarin haddaa waddankaadi ka xirato haddaa mar muxrim tahay xurima calaykum saydulbari maa dumtum xuruma intaa muxrimiintihiin waddankaada teedana ma taaban karti xagga haddaad tegtidna haddaa muxrim tahay iyo haddaadan ahayn haddaa musaafir tahay haddaadan ahayn haddaa meesha degan tahay midnaba laguma ogola waay xarameyn xaramu maka walmadiina geedaha qoyan lama goyn karo xashiishka lama taaban karo mid la leeyahay midaan lalahayn midna lama taaban karo lama jari karo xooluhu waxay cunayaan waa loo jaran karaa wixii qodaxloo dadka dhibaya waa laga jari karaa wixii dadku raashin ka ka goosanayaan waa la jari karaa wixii daawo loogu baahdo waa la jari karaa iyo wixii loo baahdo geedka hadduu hataa qalalo in lasoo rujiyo maaha laakiin waa goysan ka dhah laan ka gooso goy laakiin xididada ha usoo siibi watasiidu makkatu maka waxay dheeraad la tahay biwujuubi lfidyati fidye waajibkeed maka waxay dheeraad la tahay haddaad dhirteeda jadho ama ugaarteeda layso soo magdhow baa lagaa rabaa iska bixi baa lagu leeyahy magdhow waa lagugu dul qiimeynaya iska bixi baa lagu leeyahy madiina sasaa maaha waa la qiimeynayaa ugaarta aada dishay xoolaha keebay ka shabahdaa ugaarta u dilay ma lo-dou shabahaa ma geelow shabahaa gorayadu geelay shabahdaa haye neef geela keen gowrac lo waxa weeyaan biciid iyo goodar iyo waxbuu dilay xabad saca keen dabataag yaruu dilay neef arya keen waaye haddaadan iyagi keenayn qiimahay marayeen waxaa kusoo gadaa raashin fuqarada xaramka si haddaadan taa samayn karin inta koombo raashinkaa noqon lahaa oo maalmood son neef waarta uu dilay hadduusan xoolaha meelna ka shabihin waaba ayaxa oo kale muxuu shabahaa laba arrimood buu door qaadanaya qiimihiisa inta la qiimeeya inuu sadaqaysto ama ama qiimahaas intuu koomboor raashana noqon lahaa inuu soomo qolley buu dili neef arayaa laga rabaa waaye ayb geed weyn buu gooyey lo xabad lo akeen geed yarow geeyo geedkii weynaa toddoba meelood meesheed la-eg neef ariya keen haddii kale qiimaheedoo waxaa sadaqaysataa neefka ariga ama neefka looda qiimaheedoo raashina haddii kale intay koomba noqon lahayd soon geed yar buu gooyey oo kasii yar toddoba meelood meel ama qiimaheeda sadaqayso ama intay koomba ahaan lahayd soon wtasiidu makatu maku waxay la ziyaado tahay biwujuubi اlfidyati fidyada wujuubkeeda wاllahu subxaanahu watacaala aclamu bالsawaab